galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada washington waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha februariye sannadka laba kun iyo labaiyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaabana lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka bitrbaan iyo weliba bogga v o a somali com dhegaystayaal haataana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacaddan galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddaydan galabnimona waxaa ka mida waraysi ku saabsan heshiiska ay dowladda soomaaliya iyo weliba midowda afrika ay ka gaadheen ciidamada amisom
kan wuxuu uga duwan yahay waa barnaamij dowladda soomaaliya boqolkiiba boqol maamulanayso walow dad wax la leeyihiin oo midowda afrika la leh yacni kala guurka ciidamo badan baa jooga dalka waxay u baahan yihiin marka sidii ciidamadaani si tartiibah dalka uga bixi lahaayeen dowladda soomaaliyana markii ciidamadaa meel ka baxaan ciidamo kale ku bedelato
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsana dakhliga al-shabaab iyo weliba sida ay ku soo iibsato hubka cilmid baaristan maadaamay diradda saaraysa hubka waxaan xaqiijinay in qarashaadka sanadlaha ee al-shabaab ee soo iibsiga hubka ee lagu qiimeeyay inuu yahay labaatan iyo afar milyan oo dollar hubka ugu badan hadda wuxuu ka yimaadaa waddanka yemen waxay sidoo kale kooxda ka iibsataa suuqyada madow oo waddanka gudihiisa
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa aqbalay inuu la kulmo dhiggiisa ruuska valadimir putin iyadoo shardiguna uu yahay keliya haddii ruushku aanu ku sii soconaynin tallaabadiisa militari waxaana xilli dambe sidaasi oo xaddii shalay ahayd ee warbaahinta u sheegay aqalka cad war ka soo baxay afhayeenka aqalka cada jen saki ayay ku sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafarof ay marka hore wadaxaajooda ku yeelan doonaan yurub heshiiskan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli maraykanku uu ka digayo suurtagalnimada inuu ruushku gudaha u gala ukrain iyadoo mas-uuliyiintuna ay si cad u xusayaan in maraykanka iyo xulafadiisa galbeedku ay diyaar u yihiin inay soo rogaan cunaqabatayn ay ku ciqaabayaan xilli ay weli mudnaanta kala siinayaan xal nabadeed oo laga gaadho xiisaddan oo soo taxnayd muddo bilaah diyaaradaha dagaal ama inaahda diyaarad dagaal oo ay leedahay iiraan ayaa maanta ku burburtay meel deegaana oo ku taalla magaalo waqooyiga dalkaasi ku taalla oo lagu magacaabo tabriis iyadoo halkaasina ay ku dhinteen saddex qof oo ka mid ah dadkii halkaasi ku sugnaa oo laba ka mid ay ahaayeen howlwadannadii diyaaradda sida telefishinka dowladda uu sheegay madaxa ururka bisha casi maxalliga ayaa sheegay in diyaaradda ay ku burburtay goob dugsi ah islamarkaana mid ka mid a dadka ku dhintay uu ahaa qof ka mid ahaa dadkii deegaankaee halkaasi ku sugnaa mas-uulo maxalli ah oo lagu magacaabo maxamed bagheer honavar ayaa telefishinka dowladda u sheegay in dugsiga loo xidhay sabab la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban ee dunida ku faafay waxaana uu diyaaraddaasi ku sifeeyey inay ahayd nooca dagaalkee loo yaqaano efshan taasoo sida uu sheegay ku soo dhacday halkaasi sagaalkii subaxnimo ee aroornimadii celcelis ahaan tirada guud ahaan xanuunka covid sagaal iyo toban laga helay ama cusbitaalada loo dhigayo dalkan maraykanka ayaa hoos oo dhacaysa maalmahan taasoo muujinaysa in nooca omicron ee si tarankiisu ay aada hoos isi dhacaysa maalinba maalinta ka dambeysa dalkan maraykanka wadarta kiisaska lasoo sheegay maalintii sabtidii ayaa waxyaara kor u dhaaftay boqol kun waxaanay hoos uga dhacday siddeed boqol kun iyo weliba siddeed boqol iyo konton qof oo ay taagnayd shan toddobaad ka hor xilligaas oo ay ahayd taariikhdu shantii amaan idhaahda lix iyo tobankii bishii january waxaana sidaasi ku tilmaantay xarunta xog ururinta xanuunka covid sagaal iyo toban ee jaamacadda johns hopkins magaalada new york ayaa iyadana tirada dhimashadu ay hoos u dhacday in ka badan boqolkiiba kontona labadii toddobaad ee lasoo dhaafay halka tirada dadka cusbitaalada loo dhigaya iyaduna hoos u dhacday guud ahaanba dalka maraykanka xilxelis ahaan marka loo eego toddobadii usbuuc iyadoo ay ka taagneyd boqol iyo lix iyo afartan kun iyo weliba shan boqol iyo afar iyo soddon iyadoo xilligaasi tiradaasina lagu tilmaamay inay taagneyd labaatankii bishii january waxaana haatan tiradaasi ay u soo dhacday sideed boqol amaan idhaahda siddeetan kun iyo boqol iyo shan iyo siddeetan iyadoo xogtaasina lasoo saaray amaba ay tiradaasi taagneyd bishan februari saddex iyo tobankeedii waxaana xogtan soo bandhigtay islamarkaana tilmaantay xarunta ka hortagga iyo xakamaynta xanuunada ee covid sagaal iyo toban iyo guud ahaanba dalka maraykanka galab waxna wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington aan ku bilownay madaxweynaha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha ruuska valadimir putin ayaa mabda ahaan ku heshiiyey shirmadaxeed ku saabsan ukrain sida uu hogaamiyaha faransiisku sheegay isniintan maanta isagoo soo bandhigay waddo suurtagal ah oo looga bixi karo mid ka mida qalalaasaha ugu halista badan yurub ee muddooyin todobanaan sannadooda warbixintan oo ay qortee wakaaladda wararka ee reuters waxay noo soo jeedinaysaa caashe ibraahim aadam suuqyada dhaqaalaha ayaa sare u kacay rajada laga qabo in xalad diblomaasiyadeed la helo xitaa iyada oo sawirka dayax gacmeedka uu u muuqday inuu muujinayo in ruushka la geynayo xadka ukrain halka dhawaaqa dagaal laga maqlay bariga halkaasoo ciidamada dowladda ukrain ay kula dagaalamayaan goonogoosadka ruushka taageersan xafiiska madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in uu u fidiyey labada hogaamiye shirmadaxeed ku saabsan amniga iyo xasiloonida istaraatiijiyadeed ee yurub bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa sheegay in biden uu ogolaaday kulanka mabda ahaan laakiin waa haddii uusan dagaal dhicin waxaan mar waliba diyaar u nahay diblomaasiyadda ayay tiri xogayaha warfaafinta aqalka caad jen basaki shir madaxeedka ah ayaa la soo jeediyey ee lagu dhawaaqay kadib markii ay isweydaarsadeen telefoonno dhex maray macron biden putin zelenski iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa caad xafiiska macron iyo aqalka caad ayaa sheegay in nuxurka qorshaha ay ka shaqayn doonaan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lefrof inta lagu guda jiro kulankooda la qorsheeyey afar labaatanka bisha februaayo doorka ukrain ay ka ciyaari lahayd shirweynahan haddiiba ay jirto ayaan sidoo kale la hubin sarkaal ka tirsan maamulka biden ayaa imeilka ku sheegay in shirmadaxeedkan uu ahaa sida hadalka loo dhigay gebi ahaanba mid fikradeed maadaama aan weli la go-aaminin wakhtiga iyo qaabka loo qabanayo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub joseph barel ayaa sheegay in ay jirto baahi weyn oo loo qabo wadahadal si looga fogaado dagaal halka jarmalku uu sheegay in ruushka uu ku soo laabto miiska wadaxaajoodka warka soo jeedinta macron ayaa yimid kadib toddobaad oo xiisad kacsanaana ay jirtay oo ka dhalatay dhismaha militariga ruushka ciidamada ruushka ayaa tan iyo dabayaaqadii sanadkii hore waxay ku qulqulayeen dariskooda taas oo dalalka reer galbeedku ay sheegeen in uu horedhac u yahay duulaan imaan kara daqiiqad kasta ruushka ayaa diiday in uu ku jiro wax damaca oo ku saabsan inuu duulaan qaado laakiin xididada ayaa sii xumaaday markii wasaaradda difaaca ee belaruus ay ku dhawaaqday in ruushku uu kordhin doono dhoolatuska militari ee belaruus kaasoo ku ekaa maalintii axadda shirkadda sawirada dayax gacmeedka ee fadhigeedu yahay maraykanka ee layidhaahda mexer ayaa waxay soo warisay in qaybo badan oo ka mid ah militariga ruushka la geeyey kaymaha beeraha iyo goobaha warshadaha oo wax yar ilaa iyo shan iyo toban kilomitir amaba sagaal mayl u jirta soo hodinta ukrain warqad ay u dirtay madaxa qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqul insaanka oo ay aragtay wakaaladda wararka ee royters ayaa maraykanka waxa uu walaac ka muujiyey in duulaanka dheeraadka ah ee ruushka ee ukrain uu abuuri kara masiibo xuquuqul insaanka ah oo ay ku jirto suurtagalnimada ururinta iyo dilka dadka kasoo horjeeda duqaymaha goosgooska ah ee ka socda xadka kala qaybiya ciidamada dowladda ukrain iyo goonogoosadka taageersan ruushka ee bariga ayaa sii xoogaystay tan iyo khamiistii dhawaaqa dagaalka ayaa mar kale laga maqlay isniintan oo uu ku jiro qarax ka dhacay bartamaha magaalada la yidhaahda donesk oo ay gacanta ku hayaan gooni goosadka sababta lama oga fallaagada ayaa sheegtay in laba qof oo rayid ahi ay ku dhinteen duqaymo ay geysteen ciidamada xukuumadda kiyif sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ruushka ee loo soo gaabiyo r i a warbaahinta ruushka ayaa sheegtay in koob iyo lixdan kun oo qof laga soo daadgureeyay bariga ukraine oo ay u gudbeen dhinaca ruushka
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay caasha ibraahin aadan oo inoo soo jeedinaysay warbixintaasi arrimaha ukrain iyo weliba dalka maraykanka ay ka qortay wakaaladda wararka ee reuters haatanna boosaaso qarax miina ayaa maanta duhurnimadii lala eegtay mid ka mida gaadiidka ilaalada ee la socday madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deni iyadoo lagula eegtay meel u dhow kontaroolkii hore magaalada boosaaso qaraxa ayaa la sheegay inuu sababay dhimasho iyo dhaawac warbixintan waxaa magaalada boosaaso nooga soo dirtay waryahayaga faaduma yaasiin jaamac laba askari oo ka mida ilaalada madaxweynaha puntland doctor siciid cabdulaahi deni ayaa geeriyooday afar kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax lala eegtay maantay baabuur ciidan oo ka mid ahaa kolonyo gaadiid ah oo la socotay wafdiga madaxweynaha puntland xilli ay marayeen agagaarka kontaroolkii hore ee magaalada boosaaso saraakiisha laamaha ammaanka ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaani uu ahaa mid dhulka lagu aasay safar qaatay muddo saddex cisho ah ayaa madaxweynaha puntland waxa uu kulamo gaargaar ah la soo yeeshay bulshada ku dhaqan degmooyinka qardho waaciye iyo carmo wuxuuna degmooyinka ka soo dhagax dhigay mashaariic horumarineed iyadoo uu kormeer ku sameeyey dhismaha iyo dayactirka ka socda waddada laamiga ah ee isku xirta boosaaso iyo garoowe dadweyne fara badan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo shacab ayaa ka hor intaan qaraxu dhicin waxa ay madaxweynaha ku soo dhoweeyeen goob aan sidaa uga fogayn halka u qaraxu ka dhacay madaxweynaha oo la hadlayey bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa saraakiisha laamaha ammaanka iyo dadweynahaba waxa uu ka codsaday in laga shaqeeyo ammaanka boosaaso isagoo codsaday in si degdega baaritaan loogu sameeyo qaraxyadii ka dhacay magaalada waxaan aad iyo aad iniga mahad celinayaa soo dhowayntan maalmaha soo socda insha allah waxaad ogtihiin waxaa ka bilaaban doona magaalada boosaaso doorashooyinkii heer federaal oo aan rajaynayno lix iyo tobanka kursi ee magaalada boosaaso yaal inay dhowaan la qaban doono mar haddii doorasho lagu qabanayo waxaad ogtihiin dad badan baa isugu imaanaya rag fara badan oo halka aan ku arkaayo aan joogi jirin baa jooga hadda waxaa la soo wada aado waa garan kartaanoo doorashadaasaa la soo aada magaalada marka la isugu soo guriyo noqdo waxaa la rabaa feejignaanta in la badiyo xamaasadda in la yareeyo amniga inuu kor u kaco dadku in ay wada shaqayn sameeyaan fursadna loo siiyo laamaha amniga inay waajibaadkooda gutaan runtii waxaan rajaynayaa inay si nabad ah oo deganaansho ah oo barwaaqo ah wax walba noogu socon doonaan mas-uuliyadda qaraxaan lala beegsaday wafdiga madaxweynaha ayaa waxaa sheegtay ururka al-shabaab waxaana qaraxyadani ku soo beegmayaan iyadoo magaalada boosaaso ay ka socoto u diyaargarowga doorashada lix iyo tobanka kursi ee baarlamanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya taasoo la filayo in ay magaalada boosaaso ka dhacdo maalmaha fooda ina ku soo haya toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa magaalada boosaaso ka dhacay dhowr qarax oo lala beegsaday meherado ganacsi kuwaasoo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
waagaaga faaduma dhegeystayaal aad iyo aad ayaad mahadsan tahay guddida doorashooyinka ee maamulaya doorashada xildhibaanada asal ahaana ka soo jeeda somalilan ee ka mid noqonaya baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey doorashada kuraastii u dambeysay ee lix iyo afartanka kursi ee ay doorashadeeda maamulayeen warkan ama warbixintan waxaa inoo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doorashada saddexdan kursi ayaa saaki ka dhacday dugsiga sare ee booliska ee jenaraal kaahiye waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo ku-xigeenkiisa mahdi maxamed guuleed doorashada kursigii ugu horreeyey oo isumadiisu tahay laba boqol afartan iyo saddex ayaa waxa ku guulaystay samsom maxamuud cumar kadib markii ay tanasushay musharaxii la tartamayey oo lagu magacaabo dalays cali ibraahim kursiga labaad oo uu tirsigiisu ahaa laba boqol iyo lix waxaa mar kale ku guulaystay maxamed ibraahim cabdi kaas oo kursigan ku fadhiyey afartii sane ee ugu dambeysay waxaana tanasushay maryan ibraahim cabdulaahi oo la tartamaysay taasi oo sababtay in cod gacantaaga uu ku soo baxo doorashada kursiga saddexaad ee ay sumadiisu tahay laba boqol konton iyo sagaal ayaa isna waxaa ku soo baxay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yunis oo kursigan horay ugu fadhiyey markii ay doorashadu soo idlaatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi dadaalka ay u galeen inay soo gebagabeeyaan doorashada golaha shacabka ka hor wakhtigii loo asteeyey oo ku beegan shan iyo labaatanka bishan februari isagoo dowlad goboleedyada kalena ka codsaday in doorashada ay dedejiyaan runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shakhsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lasoo gebagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi somalilan waxaana maanta noo soo gebagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaankii ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa koo iyo toban aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa afartan iyo lix isku darkooda uu yahay konton iyo toddoba marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka somalilan waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay wakhtiga uu nahayaa maanta waa taariikhda waa labaatan iyo kow waxaa noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalno waa samayn karnaa marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ayaa kursigii ugu horreeyey ee golaha shacabka doorashadiisa qabtay kowdii noofembar sanadkii aynu ka soo gudubnay ee laba kun iyo kow iyo labaatanka waxaana saddex bilood iyo kow iyo labaatan casho kadib maanta u suuro gashay inay soo gebagabeeyaan doorashada kuraasta uu gobollada waqooyi ku leeyahay baarlamanka kow iyo tobnaad iyadoo ay xusud mudan tahay in muqdisho lagu doortay konton iyo toddoba xildhibaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
isla wararka soomaaliya ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaaye dowladda soomaaliya iyo golaha nabadda iyo amniga midowda afrika ayaa dhowaana shaaciyey inay heshiis ka gaadheen qaabka uu ekaanaya howlgalka cusub ee lagu magacaabo atmis oo bedeli doona howlgalka midowda afrika lagu magacaabo amisom howlgalka amisom ayaa waxa uu soo shaqaynayey tan iyo bishii march ee sanadkii laba kun iyo toddobadii dowladda soomaaliya ayaa in muddo ahaba doonaysa in howlgalka midowda afrika uu noqdo mid ka turjumaya baahida ciidamada soomaaliya si ay uga ama ay ugu suurto gasho inay mas-uuliyadaha amniga kala wareegaan amisom howlgalka ayaa la filayaa inuu isku bedelo atmis kadib marka ay ansixiyaan qaramada midoobay atmis ayaa waxaa ku sii jiraya ciidamada amisom tan howlgala hase yeeshee waxaa u furan inay wadamo kalena ay ka qayb qaataan haddaba faahfaahinta heshiiskan ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay xasan maxamed siciid samatar oo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya oo heshiiskan u saxeexay dhinaca soomaaliya
walaala haaruun macruuf aad baad u mahadsan tahay fursadda ay siinaysid inaan ka hadalno arrimihii kala guurkan ka soo shaqaynayno marka waxaa weeye african unionka dowladda federaalka soomaaliya iyo qaramada midoobey oo qoobjoog ka ah qaramada midoobey oo qoobjoog ka ah waxaan ku heshiinay barnaamij kala guur ah barnaamijkaas oo loo sameeyey muddo inuu ku qabsoomo lahaashaheediina leedahay dowladda soomaaliya marka waxaa lagu go'aamiyey in si muddaysan kala guurka bilaabmo kadib markii bisha abril soddon iyo kowda march waxaa loo gudbinayaa qaramada midoobey barnaamijkii inay u codeeyaan markay u codeeyaan mandatka cusub la helo kowda abril barnaamijkii wuu bilaabmayaa intaasaanu ku heshiinay inay soomaaliya dib u haranto amniga dalkeeda waayahay marka barnaamijkan cusub waa howlgal cusub magac cusub wata qaabka howlgalkuna waxaa laga yaabaa inuu meela kaga duwan yahay amisom sidaa u howlgeli jirtay bal noo faahfaahi nuxurka heshiiska
barnaamijkii hore amisom soomaalida waxba kuma lahayn wuxuu ahaa barnaamij dib u dejin iyo taageerid dibgeelid dowladnimada soomaaliya marka beesha caalamka barnaamijkaad dejiysatay iyadaana maalgashanays soomaali waxba kuma lahayn xitaa hogaamada amisom lasoo magacaabaya lagama tashanin waa laiska soo magacaabaya sida hadda oo kale xiliyadii cusboonaysiinta mandatekii waxba lagalama tashanin iyaga iyo xafiiska siyaasadda qaramada midoobey iyo iyo wixii warbixino iyo kalo meelo kale ka helaan lagu salayn jiray dee loo cusboonaysiinayo in kale marka dowladda soomaaliya markaas diyaar uma ahayn dalkeeda inay aanabto barnaamijkaana afar iyo toban sano socday kan wuxuu uga duwan yahay waa barnaamij dowladda soomaaliya boqol kiiba boqol maamulanayso walow dad wax la leeyihiin oo midooda africa la leh yacnii kala guurka ciidamo badan baa jooga dalka waxay u baahan yihiin marka sidii ciidamadani si tartiibah dalka uga bixi lahaayeen dowladda soomaaliyana markii ciidamadaa meel ka baxaan ciidamo kale ku bedelato barlahaanshaha wuxuu keenayaa taliyaasha ciidamada soo magacaabaya oo kale inay dowladda soomaaliya lagala tashto ogolaasho laga helo taas waxay ku tusaalaynaysaa barnaamijkan in siyaadada dalkii dib loogu soo laabto maxaa yeelay dee nin walba dalkiisa waa arrimihiisa waa lagala tashtaa waa garta howlgalkan waxaad ugu magac darteen atmis africa union transition mission in somalia goorma ayuu ku eg yahay oo ay oo howlgalkaas uu dhammaanaya oo ay la wareegayaan ciidamada soomaaliya mas-uuliyadda amniga waddanka
ciidamada soomaaliya waxay bilaabanayaan inay la wareegaan dhammaadka sanadka cusub laba kun iyo labaatan iyo labada dhammaadkiis ay bilaabayaan ka hor mishonka april markii la helo mandatekii wuxuu u baahnaanayaa mishonkan cusub muddo oo ku fadhiisto oo lagu dhiso howlwadeennadiisu lasoo xulo marka waxaa la qiyaasay saddex iyo bajedkii ku shaqayn lahaa la helo waxaa la qiyaasay saddex bilood ilaa lix bilood barnaamijkan ma bilaabmay annaga warqadaha heshiiska waxaan ku qornay bisha december soddon iyo kowda december laba kun labaatan iyo saddex inay ciidamada baxaan in yar oo haro oo sii dhammaystiro qalabkii iyo wixii meesha yaalay laga korinta laga koranayo ay ku sugayaan adiga laba bilood iyo saddex bilood kale dheer inay sii joogaan marka sidaasaa qorshaha ku qoran laakiin heshiiska waxaa ku jiro condition based yacni in xaqiiqada jirta lagu dabaqayo taasoo u saamaxayso dowladda inay haddee u baahnaato waktiga soo koobto haddee u baahnaatana inay dheerayso marka ujeeddada hadda qoran waxaa weeye laba sano baa heshiiska ku qoran laakiin waxaa iska cad inuu noqonayo laba sano iyo lix bilood ilaa saddex sano inuu gaari karana waa laga yaabaa dib u dhacyadaana hadda ku sheegayo ee daraadooda laakiin rasmiyan december soddon iyo kuwa ku qoran laakiin xaqiiqada jirta waxay keeni doontaa dadaalkeenu ku xiran yahay sida annaga ciidamo u abuuri karno sidaan qalab u heli karno sidaan dhaqaalo u heli karno yacnii ciidanka afrikaanka siduu u baxo boosaskay ka baxaan sidaan u buuxin karno marka waa logistic badan oo u baahan iyo dadaal badan iyo dhaqaale badan iyo ciidan abuurid badan oo shaqo joogto ah laga rabo maalintii la bilaabo april wixii ka dambeeya fadhi soomaali iyo sheeko waa ka dhammaaday waxaa laga rabaa inay fuliyaan qorshaha lagu heshiiyey dhanka soomaalida iyo dhanka afrikaankaba beesha caalamkana waxaa laga codsaday inay barnaamijkan taageeraan wayna ogolaadeen inay ku taageeraan waxaa kaloo la socdo maadaama ciidanka soomaaliya uusan karti u lahayn xagga qalabka oo hubkiisa iska liito hub fiicanna sida u heli lahaayeen ayadana way la socotaa sida siday hubkaas u helnaan waxaa la daba socdo in cunaqabateynta hubkana laga qaado taas dadaalkaasna ugu socdaa haddii kale mishonkan haddii dhaqaale loo waayo haddii hubkana laga qaadi waayo mid uu socon karana ma noqonayo waa garta marka yaa bixinaya dhaqaalaha howlgalkan cusub ee atmis yaa ballan qaaday mise rajo unbaad qabtaan waxaa ballanqaad maya rajo ma jirto waa ballanqaadaa jiro dabcan ballanqaadkana shuruuduu ku xiran yahay waxaa bixinayo dee beesha caalamka gaar ahaan e u da oo ilaa hadda iyagaaba maalgeliya amisom marka amisom qarashaadkii la siin jiray waa laga hakiyey waxaa laga siin jiray laba sanduuq baa jiray africa peace facility la yidhaahdo oo e u da ku maalgelin jirtay sanduuqaas boqolkiiba toddobaatan africa dhan baa loogu talagalay laakiin boqolkiiba toddobaatan waxaa lagu maamuli jiray qarashka amisom marka e u da way daaleen inay lacag dambe siiyaan ayagiina covidkii iyo dhibaato kale iyo siyaasaddoodii iyo dib u habeyn ku sameeyeen waxay keentay in sanduuqaas la xiro runtii ilaahay baa horta annaga dadaalkeenana ugu fiicnaa dowladdeennina madaxweyne iyo ra-iisul wasaare labadaba garab buuxda bayna siinayeen laakiin haddana sanduuqyadani haddii laga xiri lahayn oo e u da xiri lahayn african unionka iyo dalalkan kale oo annaga xoogagan oo xooggan ugu haysta yani xagga xagga kala guurka dad dowlado badan baa diidanaa eedahayaan soomaalida weli diyaar umaha uma bisla dowladnimo ciidan liita bay haystaanoo kuma filna annagana halis amni bay nagu yihiin dariska haddaanu nahay marka dowladahaasi oo kalena waa lagu qanciyey maxaa yeelay dhaqaalihii laga naasnuujin jiray baa laga joojiyey annaga waxaasoo dhan baa xagga alle gacan naga siiyey dadaalkeennana waa noo dheeraa
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xasan maxamed siciid samatar agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya u warramaya haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in qayb kaloo ka mida waraysiganna aad ku dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimo halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a warbixin cusub oo ku saabsan siyaabaha ay al-shabaab u maalgeliyeen hubka ay soo iibsanayaan ayaa u daabacay maxadka daraasaadka amniga ee hiiraal institute warbixinta ayaa sheegtay in al-shabaab bil walba ay ugu yaraan laba milyan oo dollar ay ku soo iibsadaan hub kala duwan warbixintan waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan agaasimaha macadka hiraal institute samira gate ayaa v o a uga warantay warbixinta ay shalay daabaceen oo ka kooban shan labaatan bog taasoo ciwaankeedu u ahaa sanadda al-shabaab waxa ay sheegtay in warbixintan ay daba socoto warbixin uu sanadkii hore macad ku daabacay taasoo ka hadlaysay dakhliga u soo xarooda kooxda al-shabaab samira geed oo arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri sanadkii lasoo dhaafay waxaan sameynay cilmi baaris maaliyadeed oo aan ku xaqiijinay in ururka al-shabaab ay aruuriso ku dhowaad boqol iyo siddeetan milyan oo dollar sanadkii tani waxaan filaynaa in sanadkan ay kasii badan tahay maadaama ay ururka ballaariyeen noocyada kala duwan ee canshuurta mise baada ay u qaadato bishii tobanaad sanadkii lasoo dhaafay waxaan bilownay cilmi baaris cusub oo ku saabsan sidai ururka al-shabaab usoo iibsadaan ay u maalgeliyaan iyo siday u xakameeyaan hubkooda waxaan helnay miisaaniyadooda sanadeedka waxaan sidoo kale waraysi la yeelanay qeybo badan oo kamid ah hubno hore oo al-shabaab oday dhaqameedyo ganacsata saraakiil ka socoto dowladda iyo hubno kale oo si toos ama si dadban ururka aqoon u leh warbixinta uu soo saaray macadka hiraal institute ee fadhigiisu ee magaalada muqdisho waxa ay sheegtay in al-shabaab ay dakhliga ka hesho ganacsatada iyo weliba dhulka iyo guryaha la kala iibsado waxa ay tilmaamtay oo kale warbixintu in miisaaniyadda sanadkii afar meelood meel ay ururku ku soo iibsadaan hub samiira geed oo qodobkaasi ka hadlaysana waxa ay tiri sida dowladda federaalka ururkan al-shabaab waxay dhaqaalaha ugu badan ku bixisaa qarashaadka la xiriira amniga cilmi baaristan maadaama diiradda saaraysa hubka waxaan xaqiijinay in qarashaadka sanadlaha ee al-shabaab ee soo iibsiga hubka ee lagu qiimeeyay inuu yahay labaatan iyo afar milyan oo dollar hubka ugu badan hadda wuxuu ka yimaadaa wadanka yemen waxay sidoo kale kooxda ka iibsataa suuqyada madow oo wadanka gudihiisa waxayna ku darsataa agabka ay ka qabsadaan furimaha dagaalka ee ciidamada soomaali mise amisom warbixintu waxa ay sheegtay in ururka al-shabaab ay siyaabo kala duwan ku helaan hubka kuwaasoo isugu jira mid ay dibadda ka keenaan iyo mid ay gudaha ka iibsadaan labadaba samiira geed oo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ay sheegtay
saddex arrimood ayuu riboortkan iftiimiye kow in si fudud kooxda ku iibsato hub haddii ay tahay wadanka gudihiisa mise dibadda marka loo eego dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha hubnaa ka ah oo cunaqabateyn hadda saaran tan labaad waa awoodaheeda oo wax soo saarka gudaha oo ay ku soo saarto rasaas iyo walxaha qarxa xitaa haddii ay tahay qaab fudud oo asaasi ah waa mid khatar weyn hadda leh tan saddexaadna kooxda waxay sidoo kale awood u leeyihiin inay miisaaniyad ku bixiso hub iyo agab meesha dowladda federaalka iyo dowladaha hubnaaka ah ay ku dhibaataysan yihiin oo ay ka sugaan deeqbixiyayaasha ururka maadaama aysan ku qasbaneen inay bixiyaan adeegyo dakhliga badan ay ka qaadaan dadka soomaaliyeed waxay ku helaan awood oo dowladda soomaaliyeed hadda ka maqan warbixinta hiraal institute waxa ay tilmaamtay in al-shabaab ay ka taliso dhul ballaaran oo ka tirsan soomaaliya welina dowladda soomaaliya iyo ciidamada ururka midooda afrika ee amisom ee taageera soomaaliya aysan ka guulaysan
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey warbixintaasi ay soo saareen maxadka daraasaadka amniga ee hiraal institute mar kale ayaan galab wanaagsan idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal qaybihii dambe idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaanu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa maalinta afka hooyo xubintii doonda gaaban iyo weliba barnaamijka toddobaadlaha ee ciyaaraha hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna maraykanka ayaa ka digay in qaramada midoobay ay haysto xog ah in ruushku uu haysto liiska dada reer ukreina oo ay damacsan yihiin inay dilaan amaba ay meel ku xidhaan marka ay gudaha u galaan dalkaasi sida lagu xusay warqada loo diray ee madaxa xuquuqda aadamaha qaramada midoobay ee nuqul ka mid ay heshay wakaaladda wararka e f b warqadda ayaa soo baxday xilli maraykanku ka digay suurtagalnimada in ciidamada ruushku ay ka gudbaan xuduudka ay la leeyihiin ukrein ee lagu soo daabulay amaba la keenay waxaana uu maraykanku sheegay inay aada u dareensan yihiin islamarkaana ay ka digayaan suurtagalnimada dhibaato xuquuqda aadamaha warqadda ayaa lagu sheegay in maraykanku uu hayo xooga lagu kalsoonaan karo oo muujinaysa in ciidamada ruushku ay yegleelayaan liiska dada reer ukrein ah in la dilo amaba lagu xidho meelo xiri ah marka ay militarigu gudaha u galaan halkaasi hay-adda yunisef ayaa axaddii shaacisay lacag deg deg ah oo lagu taageerayo macalimiinta dugsiyada dawliga ee afghanistan laga soo bilaabo bishii januari ilaa iyo bishan haatan ayn ku jirnay februari iyagoo sheegay in tallaabadan ay saamixi doonto sii socoshada waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha haatan jooga amaba ku jira da-dii waxbarashada midowda yurub ayaana maalgeliyey dhaqaalahan iyadoo boqol dollar la siin doono bishiiba macalinka islamarkaana ay ka faa'iidaysan doonaan ilaa iyo boqol iyo afar iyo sagaashan kun oo macallimiin rag iyo dumarba leh kuwaasoo ku sugan guud ahaanba dalkaasi afghanistan islamarkaana la tilmaamay inaanay wax mushahara qaadan muddo lix bilood ah waxaana yunisef ku sheegtay warkan ay soo saartay in hay-adda yooloba dhinacyada kale gacansaarka la leh ay tallaabadan u qaadeen si loo yaqiinsado doorka muhiimka ah ee macallimiinta afghanistan ay ka ciyaaraan waxbarashada ilaa iyo siddeed milyan iyo siddeed boqol oo kun oo qof kuwaasoo ka diiwaan gashaan dugsiyada dawliga waa hagaagi dhegeystayaal weli waxaynu ka wada soconnaa idaacadda galabta iyo wararka v o a iyadoo maanta ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha februari oo ah maalinta caalamiga ah ee afka hooyo ayay qaar ka mid a abwaanada ku nool somalilan ay ku baaqayaan in dowladaha dhulka soomaalidu ay xil iska saaraan badbaadinta afka soomaaliga haddaba khadar maxamed cakulle ayaa ka waraystay muhiimadda afka hooyo abwaanada kale ah axmed awgeedi iyo weliba xasan muuse siyaarag
waxaa laga yaabaa malaayiin qof oo soomaaliya inay maanta af soomaali wax qoraan oo social media maalin walba la adeegsado saacad walba la adeegsado daqiiqad walba la adeegsado marka xaggaa dee afka hodan buu ka noqday oo macnaha waxa weeya wax lagu dirsado weeye dhanka kale marka laga eego nitaakhaa ku timiyo afku dee wuxuu ahaa wax la toosiyo oo u baahan taabagelin taabagelintaasi dee guddi baa jirtay iyo dad aqoon ulaa loo daba fadhiisan jiray erey bixin baa jirtay cusub kuwii hore ee magaranaysaayey duug ahaa baa la howlgelin jiray ereyo badan oo dee lumay baa dib loo soo noolan jiray laakiin maanta waxa weeyaan intii jirtay inta laga guuray ayaad moodaa suuqdi suuqdi in la adeegsado khaas ahaan dhallinyarada ku qorta magaranaysaayey qoraalka social mediaah wax allaaliyo wax xeero loo eegaa ma jirto qof waliba siday isaga la noqoto ayuu u qoraa haddii aad akhrido maxaa qaababka dhalinyarda ku qoraan maanta waxaad odhanaysaa malaha afkani waxaa qori doona dadka soo socda ee af soomaaligaa taqaanay maaha mararka qaarkood baa la adeegsanayaa xuruuf aan dee kuma jirin af soomaaligii sar baa la adeegsanayaa bidii kulleed oo af somalia ku jirin baa la adeegsanayaa ereyo badan oo aan magaranaysa aan af soomaaliga lahaynba ayaa runtii dhalinyarada ay wax ku qoraan markaa taas waxa weeyaan tiradina way badatay waad mahadsantahy axmed awgeedi waan kugu soo noqonaya laakiin abwaan xasan muuse si arag oo ka mida hal abuurka reer somalilan gaar ahaana gobolka togdheer aan weydiiyo bal hadda taariikh ahaan luuqaddu sidee ama afku sidee ayuu muhiim ugu yahay jiritaanka ummadnimo afka soomaaliga haddaan ka hadalno horta ummad kastaba afkeedu waa ku qaali ina maxaa la odhan karaa innaga qof kastaaba markii uu kacayo bal afka qiimihiisa inuu ka hadlayno dee haddaanu af uu ku hadlaa jirin qofka qofnimadiisu waxay noqon lahayd waxaan jirin marka afkiisa ayaa qofka wuxuu u yahay waxa ka turjumaya dareenkiisa ama waxa uu rabo kolka noloshiisu qofka waxay ku xidhan tahay af liannahu af hadduusan ku hadlin qofku ama dee waa taqaan shareecada oo kale qofku kaamka hadduu ka guuro hadalku ka guuro naftiisii naftiisi waxay la mid tahay naftiisa oo dhan oo dhimatay oo waa boqol halaad saawadeed ayuu afku u yahay yacni wax nafta la siman marka waa shay qaali ah ilaa haddaba bini aadamkuna markay kulmaan waxa ugu horeysa ee ay dee ku kulmaan ama isku fahmi karaan waa af waa gartay abwan marka sideed isu odhan kartaa inagoo eegayna markaa sida loo badbaadin karo ama tala ahaan halkeebaad isleedahay way ugu muhiimsan tahay inay qayb ka qaadan karto kobcinta iyo ilaalinta afka hooyo iyo horumarintiisa laba meeloodba horta muhiim bay ka tahay inay maaragtay ilaalinta aada isugu hawlaan oo afku maaragtay laga ilaaliyo labada meeloodna waa laba meelood oo laba ilood oo bulshada wax gaarsiiye wey hadalka gaarsiiye mid waa xagga warbaahinta midna waa xagga waxa weye qor'aalka sida iskuulaadka iyo wixii lamid a labadaas aada iyo aad bay muhiim u tahay inay afka toosintiisa iyo ilaalintiisa maaragtay xil iska saaraan oo haddii ala ka dhigo ama erebixinta dakii qor'aalka ahaa mid walba markaa ay haddii ala ka dhigo maaragtay ay xil isaga saaraan oo labadaba looga hadee hawlgal maaragtay iyo ilaalin inay maaragtay inuu uga baahan yahay baan dareemaya labada dhinacba abwaaniinta oo kale iyagu dee wax loo baahan yahay kelimaadkoodu waa sax in dhowad baan hargeysaan dhex mariyay amase dee hargeysa maaya meel kastaba aad gaban arkay gaadhibaada amase qof baad la hadlaysaa halkaad maraysaa adeer meel jam haddan ku jaa wey jam jamkii oo nagu garan wa jamku waa wey miyaanay ka fiicnayn inuu yidhahdo waa meel ciriiriya baan maraya soomaaliga yani waxa weeye dadkiisu horta waa inuu ku ganacsanaadaa dadkiisu waa inuu sidoo ku ganacsanaadaa oo iyagu ku hadlaan oo hirgeliya ugu dambayn adigoo soo ururinaya axmed abwan marka la eego afku hanaqaad wuxuu soo gaaray xilliyadii turjumaanka ama ereyada shisheeye la turjumay horta markii ay dee afka waa lagu hadli jiray afka waa la qoray idaacaduhuna iyo joornaaladii iyo bugaagtii la qorayay waxa weeyaan waxay noqdeen in afkii oo qoraala la adeegsado toddobaatannadii bay ahayd markaa dee berisamaadkiisii afka berisamaadkiisii marka xagga qoraalka laga hadlayo sababtoo ah ereyadii hore ee soomaaliga ahaabaa la nooleeyey qaar kalena waa lasoo haltabiyey oo shisheeye ah oo af soomaaligii baa lagu soo daray oo dee markii tusaale ahaan afka la noole dhinaca garsoorka marka soo qaadno waxaa ka mid ahda garsoorka qareenkii eedaysanihii faldambiyeedkii xeer ciqaabeedkii waxaa jiray dhinaca ciidamada marka laga hadlayo dee darajooyinkii waa la soomaaliyey markaa waxaa sarreeye gaas sarreeye guuto gaashaanle gaashaanle dhexe gaashaanle sare dhamme laba xidigle xidigle alifle laba alifle marka laga hadlayo tusaale ahaan dhinaca xisaabta oo kale waxbarashadii ayaa iyaduna kobocday oo dugsiyadii o dhan waxaa lagu dhintay afkii tusaale ahaan markaa xisaabtii dhufsanayaasha isirada xiidada laba jibaaran qaacidooyinka marka laga hadlayo jidkii saabley qormo saynis deris horjeede shakaal waxaaso dhan waxay ahaayeen wax ku qoran af af kale laakiin loo soo haltabiyey af soomaali saxaafadda lafteeda markaas iyadoo saasoo kale ayay dee deyradaha qubmaatika u kacay iyo duuliy macnaha waa xilligaasi waxay noqotay markii la nooleeyey afkii hore jiray dee la howlgeliyey islamarkaana lasoo haltabiyey erayo kaloo shisheeya oo lagu lagu lagu bedelay qaar soomaaliya xilligaasay markaa ahayd berisamaadkii afka soomaaligu iminkana taladu waxa weeye waa in afkii xil la iska saaraayo afkii ciid u xil qabta la helaa oo hab qoraalkiisina la saxaa qof walibana jaantaa rogan aanay noqon iyo siduu isagu jecel yahay amaba ilaa ay ahaato aanay u qorin weliba da'yartu maanta af soomaaliga waxaad moodaa inay uga sii darayaane ciddii hagi lahayd ayaa loo baahanya aad iyo aad ayaad mahadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen abwaan axmed awgeedi iyo abwaan xasan muusesi arag oo ka warramayey afka soomaaliga iyo sida loo badbaadin karo ama loo ilaalin karo wakhtigan casriga ah
wahagaagi dhegaystayaal kuwaasina waxay ahaayeen abwaan axmed awgeedi iyo weliba abwaan xasan muusesi arag oo magaalada hargeysa ugu warramayey khadar maxamed cakulle haatanna dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay islamarkaana ay noo soo jeedinayso waryahayaga saynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa weli ka socoto muqdisho iyo xarumaha maamul goboleedyada dalka haddaba dhallinyarada soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashada sanadkan mise ka soo dhex muuqdeen guud ahaan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodda ay gala qaybgalaya aqoon-yahan daahir cabduqaadir axmed dirir oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada deegaanada galmudug iyo axmed maxamed luqmaan oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey daahir cabduqaadir bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa walaalkeyga dooda wara jira axmed luqmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wariyaha barnaamijka daadihinaya zaynab abuukar fikirkeyga arrintaas ku aadan doorkii dhallinyaradu ay kulahaayeen ma ka heleen golayaasha baarlamaanka federaalk soomaaliya aniga waxaan si kooban dhihi karaa haa waa ka heleen markii loo eego doorashadan doorashadii ka horeysay ee kii dhacday tana dhalinyaradu jaaniskii u badan ka heleen markaad fiirisid aqalka sare waxaan ognahay hadda xubnaha golaha somalilan oo aqalka sare iyo axmed dhalinyarada sidii ay filayeen mooga soo dhex muuqdeen doorashada baarlamaanka bismillahi raxmaan raxiim waan salaamayaa dhammaan bahda v o da waana kusoo dhowahay barnaamijka waan ku dhowahay haddii aan su-aasha guda galo dhalinyarada soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen ma ka helin baarlamaanada soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose waxaan leenahay nooc ma dhalinyaro badan way kusoo biirtay laakiin dhalinyaro noocee weeye dhalinyaradu waxay leeyihiin dad aqoon-yahano ah dad khibrad leh dad soo shaqeeyey dad dowladnimada soomaaliya iyo aragti iyo aqoon-yahano leh laakiin isma lehay dhalinyarada hadda kusoo biirtay boqolkiiba afartan waxay u badan yihiin ciidamay u badan yihiin iyo dad gaar ah dad ay wataan marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal aheyd oo bulsho iyo aragti iyo dad dadkoodii ay soo doorteen kuma aysan imaanin waxay ku imaadeen selection ayay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keeneen ay u oleeyeen marka waxaan leenahay dhalinyarada soomaaliyeed doorkii la rabay inay kaga qayb qaataan dib u dhista dalka soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoon-yahanada iyo main bowerka dalkan loogu talagalay dhalinyaradii la rabay inay ku biiraan cagsigooda ayaa ku biirtay dhalinyaro way ku soo biireen laakiin dhalinyaro noocee ah waay dadka soo xishay xaggay ka imaadeen yaa wataa macnaha siday ku imaadeen macnaha intaas way doodu ma yahay madax madow meesha kuma soo biiray lama dhahayo laakiin dadka ku soo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar dad ay wataan waan idiin salaamaya b asalaamu calaykum waraxmatullahi haddii aan dib kugu soo laabto daahir waad degaysanaysaa axmed waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la filayay ayso naga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay adigana si aad ah bay uga soo dhex muuqdeen baa tiri maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa walaalkay axmed waxaan u malanayaa hadda toobigii noo yaalay si kaloo hoa inuu yaro usii ballaariyey anagu kamaanan hadlayn mase lection baa mase waa election yacni su-aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhalinyarada ma ku soo birtan oo door ma ka qaateenoo meesha basent intee la eg bay ku leeyihiin inay labada gole kasoo dhex muuqdaan taas anuu fikirkii horaan usii caddeeyey inaan dhalinyaro badan kusoo birtay su-aasha labaadoo walaalkay u keenay waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaniina yes of course dhalinyarada soo gashay ha dowladnimadu waa structure waa wax lasoo barto oo la yaqaano way yaqaanaan waxaa la dhihi karaa experiencigoodu barsintiga meeqo waaye ma fifty ba mase waa sixty su-aasoo kale waa imaan kartaa laakiin dowladnimadu qof walba oo wax bartay oo dhalinyaro ah oo structureka dowladnimo yacni wuu garanayaa shaqadii markaas loo dhiibana train garayn iyo in maaragtay uu kusii socday u baahan tahay marka iyadoon la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo ma election ba mase waa selection iyadoon la aadin anigu waxaan leeyahay dhalinyaro waxgal ah oo deegaanadoodana matali kara garanayana dowladnimada waa kusoo biireen lehna maskax fresh ah marka hadalka walaalkay axmed luqmaan waxaan si kooban uga jawaabayaa dhalinyaro waxbaratay dhaxalgal ah ayaa kusoo biirtay baarlamaanka federaalk soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost twenty years soo shaqaynahayay ama ka badan soo fadhiyey meesha bedelay yacni aanan aaminsanahay haddii maskaxdooda curdanka laga faa'iidaysto si fiican inay dowladnimada usii dhaqaajin karaan runtii dhalinyaradaas waxay ka madax bannaan yihiin waxyaalo fara badan aaraada horay siyaasadeeda horay isu- la isku soo hayn jiray iyo tacaadufka qabiiliga ah labadaba waa ka madax bannaan yihiin waanan ugu hambalyeynayaa waanan soo dhoweynayaa sida daahir uu qabo ee ma isleedahay axmed een hay-adda ay doonaanba ha ka soo galaane in tiro fiican ay dhalinyaradu een ka heleen ee baarlamaanka sanadkan ee si ka duwan sanadihii hore een noocay doonaanba een ha ku yimaadaan dhalinyaro badan way ku soo bireen ka dhalinyaro fara badan baarlamaanka ku soo bireen laakiin cabsida aan qabno waxaa waye baarlamaanka soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doonaa annagu kama qabno dhalinyaro kusoo birtay iyo kuma soo birin dhalinyaro badan way ku soo bireen laakiin cabsida aan muujinayno ee, aqoonyahanka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed iyo dowlad dhiska soomaaliyeed baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada soomaaliya waa meesha over eh, c lagu samayn lahay waaye xukuumadda ama meeshii xukuumadda lagu jihayn lahay waaye Eh, dad noocee ayaa jihaynayaa dhalinyaradaas iyo intii kusoo biirtay sidee lagu soo xishay shahaado noocee ay wataan dad aqoontooda xaggey gaarsiisan tahay khibradooda xaggey gaarsiisan tahay ilaa meesha loo soo diray waa meeshii soomaaliya u ahayd xudun iyo lafdhabar u ahayd waaye soomaaliya haddii dowladnimo rabto inay hagaagto waxay ka hagaagaysaa dowladda soomaaliya waa dowlad barlamentarial ah barlamentarial markay tahayna ma ahan dowlad eh, bulsho ay soo dooratay ma ahan waa dowlad barlamentarial ah dowladdaas barlamentarialka ah baarlamaankii haddii uu ku soo biiray dhalinyaro fara badan khibradna lahayn aqoontooda iyo aanan la hubinin jeegooda in cidda ay mateli doonaan waa mujtamaca soomaaliyeed ma mateli doonaan beel ma mateli doonaan gobol ma mateli doonaan cidna ma mateli doonaan waxay mateli doonaan ummadda soomaaliyeed miraas kaambooni dhan raas caseer ay mateli doonaan kama dooda kama taagan dhalinyaro ma kusoo birtay kuma aysan soo birin dhalinyaro way kusoo birtay laakiin dhalinyaradaas annagu isma lihin dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoon-yahanada ummadda soomaaliyeed mateli laheed aa kusoo birtay isma lihin wasalaamu calaykum waraxmat ullah haye daahir ee waad dhegaysanaysaa aragtida axmed maxaad ka dhihi lahayd halka cabsi oo walaalkay uu muujiyay anu waxaan leeyahay ma jirtaba wax cabsi ah oo baarlo dhalinyarada soo baxday laga qabo maanta ama heer aqooneed markii laga hadlayo anigu tusaale ahaan waxaan joogaa deegaanada galmudug state dhalinyaro fara badan oo soo baxay xataa qaar kamid a anigu aan arkay waa dad aan ku kalsoonahay garaad ahaan iyo aqoon ahaanba inay matali karaan dadka guud soomaaliyeed si guud u matali karaan deegaanada ay kasoo baxeen iyo dadka doortana ay matali karaan oo xaq khibrad iyo xaq aqoon intaba leh baarlamaanka somaliland shaqada ugu weyn oo qabtan waxa weyaan wixii shuruucan inuu baasgareeyo wixii maarata dalka yacni eh, ah, lidi ku ana inuu iska diido hay-adda maaragtay fulintana iyo executive-ka uu la xisaabtamo intaasna way kasoo bixi karaan dhalinyarada soomaaliyeed oo haddeertan kusoo baxday waxaanan rajeynaynaa doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qof iyo cod ah dhalinyaro fara badan ay usoo baxdo waayo bersentiga dhalinyarada soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka soomaaliya eighty percent inay yihiin baa la sheegaa ama boqolkiiba siddeetan ama boqolkiiba toddobaatan senta xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooday kala qayb galay daahir cabduqaadir axmed dirir iyo axmed maxamed luqmaan oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
doodaasina dhegeystayaal waxaynala socodsiinaysay wariyahayaga siinab abuukar maxamed oo inoogu soo diyaarisay magaalada muqdisho haatanna ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha falanqeyna ku saabsan kooxda kubadda cagta ee manchester city guuldaradii xanuunka badnayd ee toddobaadkan soo gaartay iyo sida ay kooxaha kale ee waddanka ingiriisku uga faa'iidaysan karaan fursaddaasi ayaynu ku faaqidi doonaa qaybta dambe ee barnaamijkeenna laakiin marka hore aan ku hormaro waddanka maraykanka iyo ciyaaraha kubadda koleyga toddobaadkan waddanka maraykanka ciyaaraha kubadda kolayga ee kooxaha dalkan ayaa laga nasanayay taa beddelkeedana ay xidiguhu ku ballameen magaalada cleveland ee gobolka ohio waddanka maraykanka halkaasi oo lagu qabtay toddobaadka dabaaldegga ciyaaraha loogu yeero xidigaha maraykanka ee loo yaqaano olistarka saddexdii bari ee lasoo dhaafay ayaana halkaasi kooxuhu ku damaashaadayeen ciyaaro kala gedisan iyo farsamooyin heerkoodu sarreeyeen ay ku soo bandhigayeen beenkii xalay ahaa ayaa lasoo gebagabeeyey oo lagu soo afmeeray ciyaarta kama dambaysta ah ee loo yaqaano olistarka ciyaartan ayaa waxay u dhexaysay kooxaha ay kala hogaaminayeen lebron james iyo kevan aduran labadan xidig ayayna labada kooxood ee habeenkii xalay aha isku hor yimid magacooda ku dheelayeen xidigihii ugu wanaagsanaa ciyaaraha kubadda koleyga waddanka maraykanka ayaana ka soo qayb galay kooxda lebron james ayaana waxay ku badisay boqol lixdan iyo saddex halka kooxda kevan duranna ay keensatay boqol iyo lixdan dhibcood waa xusin mudan in kooxda kevan duran inkastoo kooxdu ay magaciisa ku dheelaysay isaguna uu soo xushay haddana dhaawac ayuu kaga maqnaa oo kama mid ahayn xidigihii garoonka soo galay ciyaarta oo si adag la isu weeraray ayaa xidigii garoonka waxaa noqday wiilka u ciyaara kooxda golden state warriors ciyaaryahan stephen cory xidigan ayaa waxa uu dhaliyey konton dhibcood waxa uuna habeenkii xalay ahaa wacdaro ka dhigay garoonka cleveland waxaana la guddoonsiiyey abaalmarinta loogu magacdaray coby bryan xidigii hore ee kooxda kubadda cagta ele lakers oo isagu dhowaantan geeriyooday haatan haddii aan jaleeco dhinaca ciyaaraha kubadda cagta kooxda kubadda cagta ee barcelona horyaalka waddanka sbain ayaa ciyaar adag oo la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee falensia kulan ka dhacay guriga falensia waxay ku soo badisay afar gool iyo hal cusid mudan ciyaaryahan obamayeng wiilka dhowaantan ay barcelona arsenaal kala soo wareegtay inuu afartaasi gool ka mida u dhaliyay ciyaaryahan obamayeng ayaa si weyn u dabaaldegayay isagoo u ekaa xidig muujinaya in uu ka raystay bukaanadii kasoo gaaray kooxda kubadda cagta ee arsenaal waddanka ingiriiskana haddii aan jaleeco horyaalka dalkaasi ayaa toddobaadkan kulamo xiise badan ay ka dhaceen kooxaha kubadda cagta ee chelsea liverpool iyo manchester united iyo arsenal ayaa gebi ahaanba kulamadii ay ciyaareen guulaystay laakiin waxaa jilbaha dhulka loo dhigay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu horyaalka dalkaasi lix dhibcood ku hogaaminaysa nasibdarradana soo wajahday ayaana waxaa ka dambeysay kooxda kubadda cagta ee tottenham atsba oo iyadu saddex gool iyo laba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee manchester city haddaba manchester city oo aan laga badin shan iyo toban kulan oo xiriira maxay tahay sababta ay tottenham weliba gurigeeda kaga adkaatay cabdirasaaq diyeeshe oo ku sugan magaalada seattle ee gobolka washington ee waddanka maraykanka ayaa arrintaasi sharaxaya sababaha ugu weyn ee loo aaneynayo guuldarada manchester city shalay ku habsatay waxaa laleeyahay waxaa ugu wacan conte antonio conte oo ah macalinka tottenham oo la soo baxay khidadii talyaaniga ee ahayd difaaca iyo bununiga la tuurayo weerarka ama kontrataga taas oo manchester city haddii mxuah inta badan laga badiyo haddii difaac loo gala aynu ku adag tahay in ay mxuaha shabaqa si fudud ay u taabsiiso marka taas ayaan isleeyahay tottenham shalay way u suuro gelisay inay ka badiso manchester city uguna wacneyd guuldarada ku habsatay kooxda manchester city ayadoo ciyaaryahanada tottenham ee weerarka ugu ciyaaro sida kerry kane iyo son aan ognahay inay yihiin ciyaaryahano aad u firfircoon xagga weerarka contar atagana ku fiican taasoo goolalka ka dhalisay manchester city saddexda gool laga dhaliiba aad ka dheehan karta inay ahayn contar atag ama weerar muxuu ahay lagu qaaday kooxda man city kooxda kubadda cagta ee liverpool oo guuldarada soo gaartay manchester city ka faa'iidaysanaysa islamarkaasina koox iyadu rajo weyn ka qabta sanadkan in ay ku guulaysato horyaalka waddanka ingiriiska oo kooxda difaacanaysa ee manchester city ay ka faramaroojiso ayaa kulankeedii ka faa'iidaysatay xidigaha saydumaani iyo maxamed saalax ayaana ka mid ahaa kuwii shabaqa kubadda la helay haddaba kooxda kubadda cagta ee liverpool suuragal ma tahay xilli ciyaareedkan inay horyaalka qalqiil ku geliso kooxda kubadda cagta ee manchester city amaba ay koobka ka faramaroojiso waa kan mar kale cabdirasaaq diyeeshe haddii geemka u dhiman liverpool arbacada kooxda leeds united ay la ciyaarayso ay badiso keliya waxay usoo jirsan doontaa saddex dhibcood taasoo xiise gaara u yeeli doonta horyaalka ingiriiska weliba geemka isu dhiman liverpool oo labadooda wada ciyaari doonaan atixaad stadiumka wada ciyaari doonaan uu noqon doono game si aad ah indhaha loogu wada hayo noqon doonana geemka lagu kala ogaan doono kooxda horyaalka ingiriiska hananayso marka fursad aad u weyn ayaa liverpool dhankaas ugu soo baxday sida dhinaca kalena aad kawada dharagsannahay liverpool kooxda keliya ee sanadkan horyaalka ingiriiska ciyaartooyda ugu badan ee weerarka u ciyaara haysato waayo oo haddii xataa ciyaaryahan ama laba ciyaaryahan ay ka maqan yihiin marnaba aan tabaynin sidaa ogtahay maxamed saalax iyo sadio mani xilligii africa cup of nation ay ku maqnaayeen kooxdii lagama badinin oo guulaheedii sideedii ayay usii wadatay ayadoo la filayay in aad ay muxuu ahay u tabi doonto ciyaartooydaas balse weeryahaanadeeda oo badan darteed ay ku guulaysatay inay usoo dhawaato kooxda manchester city marka fursadda ugu weyn hadda waxaa la dhihi karaa liverpool ayaa haysato iyadoo mancityn ay bixi doonto wax kasta oo ay kusii xajiiso doonto hogaanka horyaalka premier leaga
horyaalka waddanka ingiriiska oo weli aanay fari ka qodnayn kulamo badan ay harsan yihiin ayaa weli calaamada su-aal ka saaran kooxaha kale ee kubadda cagta ee waddanka ingiriiska waxay tahay awood ma u leeyihiin in ay koobka kala wareegaan kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu sanadkii lasoo dhaafay si xaraga leh koobkaasi u hantisay waa su-aal jawaabteeda aanu heli doono kulamada dambe ee soo socda waagaaga dhegeystayaal guud ahaana barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha toddobaadka inta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe waa mascaddow idila sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamuud masacdo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha haatana gabagabadii baynu maraynaa ayaan wada dhegeysanno codka fanaaniinta khadra daahir ega iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubba
araga
ya salaam ya salaam codkaasi tolmoon ee ay sida wada jirkaan dhegaystayaal heestaasi noogu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta khadra daahir cige iyo weliba cabdiqaadir macalin cumar jubba ayaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo